halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay waa isniin bisha janawari waa afar iyo toban sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barhkii subaxnimo halka ay washingtonna ka tahay tobankii iyo barhkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidlo nuur iyo jaamac cabuullo jaamac oo guurdhow inagu soo biiraya qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda saaka iyo caalamkana waxaa ka mida mashruuca sahan biyogelinta hargeysa oo la sheegay inuu gebagabo ku dhow yahay iyadoo ay dad badanina biyola'aan ka cabanayaan anugu shan iyo toban ciyaalaan leh laba jirkaan baan ku dhaansadaa maalin dhaaf biyo lama helo habeennada qaarkood bilaabiyaannu nahay
waxaa kale oo aad maqli doontaan xogayaa arrimaha dibadda ee maraykanka oo booqasho ku tegey waddammo aanay safiirro u joogin maraykanka
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
mid ka mida saaxiibada ugu dhowdhow ee madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku leeyahay aqalka sanadka maraykanka ayaa ku boorinaya in ugu yaraan la helo xal muddo kooban si kumeel gaada loogu sii furi karo shaqada dowladda maraykanka oo qayb ahaan weli xidhan islamarkaana laga wada xaajoodo arrimaha ku gadaaman xidhitaanka dowladda waxaana uu carabka ku dhuftay in loo baahan yahay in mudanayaasha dimuqraadiga ka soo jeeda ee labada aqal lagala xaajoodo sidii lagu hirgelin lahaa dhismaha derbiga laga dhisayo xuduudka u dhexeeya maraykanka iyo mexico lency graham oo laga soo doorto gobolka south carolina oo kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa u sheegay warbaahinta fox news axaddii shalayto inuu weli uu taageersan yahay arrimaha madaxweynuhu uu ku doonayo in uu ku dhawaaqo furitaan deg deg ah oo maraykanka ah waxaa kaloo uu graham sheegay in loo baahan yahay in laga wada xaajoodo sidii lagu dhisi lahaa derbigaasi u dhexeeya maraykanka iyo mexico isla markaasina loo hirgelin lahaa sugitaanka xuduudaha maraykanka waxaana ay haatan u dhowdahay in lagu dhawaaqo arrin deg deg ah amaba xaalad deg dega oo la geliyo dowladda maraykanka
safarka wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka uu ku marayo bariga dhexe ayaa wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay shaacinaysaa in ay ka imaanayaan guulo hordhaca howlihii uu ugu talagalay in uu kaga soo dhammaado muddo toddobaad gudaheeda wararka wasaaradda ka soo baxaya ayaa waxay shaacinayaan in dowlado dhowra oo uu la kulmay intaba uu wasiirku ka soo dhaliyey guulo la taaban karo xilli ay arrimaha dibadda ee maraykanka uu culays ka saaran yahay sidii ay wasiirku isugu dheelitiri lahaa arrimaha shaqada wasaaradda iyo weliba daruufo cusub oo ka soo kordhay suuriya
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a
waa tahay waxaa maalintii saddexaad ee magaalada hargeysa ku xiran cabdiraxmaan ibraahim dhegeystayaal aanu idinkugu celiyo aroor suuban mar kale magaalada hargeysa ee oo xaafado badan oo ka mid ah ay ka cabanayaan biyo la-aan ayaa toddobaadkan la sheegay inay soo gabagabowday sahminta mashruuca biyogelin ah oo dhowaanahanba ay ku howlanayeen xukuumadda somalilan oo kaashanaya khubro u dhalatay dalka jarmalka mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha hargeysa ayaa sheegay in haddii mashruucani hirgalo ay ballan qaadayaan in guri kasta helo biyo nadiif ah oo ku filan saare ciidla nuur ayaa warbixintan nooga diyaarisay arrimahaasi
magaalada hargeysa oo marba marka ka dambaysa tirada dadka ku nooli sii badanayaan ayaan haddana biyo soo saarkeeda wax badani ku kordhin xaddiga kooban ee biyaha ah ee magaalada gaadhaana ma wada kafayn karo dadweynaha ku dhaqan kala barhkood waxaa jira xaafado badan oo sidii loo aas-aasay aan helin biyo ay qasabad ka dhaansadaan balse u aroora meelo ka durugsan oo ay ku yaalaan goobo ganacsi oo biyaha lagu iibiyo dadka qaarkood waxa ay sheegeen inay toddobaadkii laba jeer uun biyahaasi u soo dhacaan ay meesha fog ka soo dhaansadaan canab xasan cali waa hooyo ku dhaqan mid ka mid a xaafadaha magaalada hargeysa waxaanay v o e da uga warantay culayska biyola-aantu ku hayso qoyskeeda waxay ku imanayaan marka uu roogdo-o edo soo rogmado ayay soo bataan biyahayo anugu shan iyo toban ciyaalaan leh laba jirkaan baan ku dhaansadaa maalin dhaaf biyo lama helo habeennada qaarkood bilaabiyaanu nahay sidoo kale waxaa jira xaafado badan oo ay u dhaamiyaan booyado iyo dameero biyaha ay sidaana nadaafadooda aan la xaqiijin karin booyadaha iyo dameeraha qaarkood waxa ay ka soo dhaamiyaan ceelo loogu talagalay in biyaha laga cabo halka qaarkoodna ay ka soo dhaamiyaan dooxyada ku hareeraysan magaalada hargeysa cabdilaahi jaamac qalinle waa aabbo muddo saddex iyo toban sannadooda ku shaqaysanayay dameer uu ku rakibay foosto sidaana uugu dhaamiyo xaafadaha qaarkood cabdulaahi wuxuu ii sheegay in marka uu roobku da-ayo ay dooxyadu biyo nadiifa keenaan taasina ay u sahasho inay ka soo dhaamiyaan oo ay biyahaasi sii iibiyaan waxay ku imanayaan marka uu roogdo-o edo soo rogmado ayay soo bataan biyahayo helitaanka biyo nadiifa oo ku filan waa baahi ay muddo dheer qabeen kumanaan ka mida dadka ku nool magaalada hargeysa waxay inta badan maqlaan ballanqaadyo ay ku diirsadaan balse marka dambe badankoodu ay dhicisoobaan oo aan midhodhalkooda la arag waxaa niyadjabkii ugu xooganaa soo food saaray dadweynaha reer hargeysa markii ay sannadkii hore ku baraarugeen inuu fashilmay mashruuc biyogelin oo lacag badani ku baxday muddona laga dhur sugayey in biyo laga soo saaro deegaanka xumba weyne ee ku yaala waqooyiga magaalada hargeysa wasiirka qaabilsan horumarinta biyaha somalilan saleebaan yuusuf cali koore oo xilligaasi ku dhawaaqay in mashruucii xumba weyne la waayey ayaa sidan sheegay xukuumaddan dambe ee kulmiyaa timid aan anugu ka mid ahay markaan meeshii tegey wax raja ah aqoon ahaan iyo markaan waraystay dadkii aqoonta u lahaa biyaha xaddiga biyaha ee meesha laga filay iyo sida ay uga duwan yihiin dhadhan ahaan kuwa hargeysa awoodda ay u baahan yihiin in hargeysa lagu keeno intaa marka la ysku daro aqoontii waxay ina faraysaa inaan biyo aanay jirin xunba weyne dad badani ma jecla in la kelmadaa la yidhaahdo laakiin waa inaan idhaahdaa waa waxa runtaahi ee jira waxaa taa dheer in bulshada deegaanada ama deegaanka wada deganna la siyaasadeeyey sidaa daraaddeed aanay ciddii samaysay la iman program hor leh aqoon iyo wax la taaban karo wasaarad ahaan waxaa nooga qorshaysan madaxweynahana aanu ugu gudbinay in sida ugu dhaqsaha badan loogu dhawaaqo in mashruucaasi aanu shaqayn karayn waxay mar kale rajadii shacabku dib u soo noolaatay dadaallo tobankii bilood ee ugu dambeeyey lagu baadigoobayey biyogelin hor leh iyo sahmin meelaha ku habboon ee ay biyuhu soo mari karaan amaba ilaha ay ka iman karaan waxaa toddobaadkan la sheegay inay soo gabagaboobeen sahamin ay wadeen hay-ado iyo khuburo la sheegay inay ka socdaan dalka jarmalka oo sahamintooda u adeegsanayay qalabka diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee darooniska loo yaqaano iyo kooxo sahankooda dhulka ka wada sida uu sharaxayo maxamed cali daarood maareeyaha wakaalada biyaha hargeysa hawshan serfeyga socota amba sahamiintan socotee lagu eegayay dhulkii uu baybku marayay oo ka shaqaynayeen laba qolo qolo dhulka socota oo maabakoodii waxoodii sita iyo qoladan adeegsanaysa maxaana diyaaradda yare gacanta lagu hagay drownka ah si fiican bay u socotaa ilaa hadda hawshanna waxay ku fuli kartaa uun dee haddii laga si buuxda shacabka reer hargeysa iyo dowladda hay-adaheeda kala duwan oo ku jirto wakaalada biyaha iyo dowladda hoose iyo laamaha amniga ayde si buuxda uga wada shaqeeyaan runtii ilaa haddana wax lagu farxo ayaa inoo socda shaqo wanaagsan baa inoo socota runtii weli waxaa jira walaac laga qabo in rabshado ay sameeyaan dadka ay ceelasha biyo soo saarka iyo kuwa kaydadka biyuhu ku dhacaan dhulka ay leeyihiin taasina ay hakad ku keento mashruuca biyogelinta hargeysa waa kan duqa magaalada hargeysa cabdiraxmaan caydiid cabdi oo sheegay inay dhul kale ugu beddelayaan dadka dhulkooda biyogelinta looga maarmi waayo dhulka ay u baahato biyaha looga baahdo tawaangidana dhulbedelkoogii baa la siinayaa waxaan leeyahay shacbigayga wanaagsan u diyaargarooba mashruucan ayaa haatan u muuqda mid shaqadiisa la arki karo inkasta oo aan weli la sheegin muddada uu ku soo idlaanayo welina ma jirto cid wax laga weydiiyey sababta keentay mas-uuliyadihii dayacmay ee biyogelinta lacagaha badani ku baxeen ee meelay mareen aanay cidi ka warhaynin oo ay hormuud ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsanaa xukuumadihii hore ee somalilan soo maray aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare ciidla nuur oo warbixinta inooga diyaarisay xaaladda biyaha iyo horumarka laga gaaray
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay mar kale halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ayaa safar ku maraya sagaal wadan oo ku yaala bariga dhexe badankoodu safarka wasiirka ayaa lagu sheegay inuu ku lug leeyahay ka bixitaanka ciidamada maraykanku ay ka baxayaan dalka syriya iyo sidoo kale wadamada xulufada la-a maraykanka oo ay uga walaacsan yihiin balse safarkan waxaa kale oo uu shaaca ka qaaday siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka oo la sheegay inay tahay mid habacsanayaani ku timid labadii sannadood ee uu madaxweyne donald trump uu maamulka hayay jaamac buulla jaamac ayaa warbixintan arrimaha inooga diyaariyey socdaalka wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ee bariga dhexe waxa uu imaanayaa xilli uu maraykanku wajahayo caqabado badan oo gudaha iyo dibadda ah sida muranka dowladda iyo hay-adda sharci dejinta ee dimuqraadigu ay aqbalyadeeda haystaan ee aqalka hoose iyo kabixitaanka ay ciidanka kala soo baxayaan dalka suuriya oo dibadda iyo gudahaba culays ka soo kordhiyey hase ahaatee socdaalka wasiirka ayaa la filayaa inuu qaarkood soo xalliyo amaba uu hoos u dhigo dareenka ka dhashay isbedelada dowladda maraykanka ay samaysay dhowaan wasiir mike bombeyo oo jaamacadda maraykanka ee kaahira ee dalka masar ka hadlayay jimcadii ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ahaa kuwiina ka walwarsan awoodda uu maraykanku isticmaalayo tan xusuusnaada maraykanku wuxuu weligiis ahaa weligiisna ahaan doonaa awood wax horaysa ee marnaba ma noqonayo awood wax qabsata weligeen kuma aanan hamin inaan iska maamulanno bariga dhexe sidaas miyaad ku tilmaami kartaan iiraan haddaba muxuu ku saabsan yahay safarka dheer ee uu wasiirku ku marayo bariga dhexe xilli boqolaal kun oo maraykan ah ay waayeen mushaarkoodii maadaama qaybo ka mida dowladda ay xaniban tahay cabdikafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo maraykanka ayaa nooga jawaabaya wuxuu ku saabsan yahay inta badan inuu dalalkan bariga dhexe uu dhowr arrimood kala soo xaajoodo una soo sharaxo oo sidaad ka warqabto ilaa iyo waa tii ciidamada hadda syria laga soo saarayey dad badan oo xulafada maraykanka ahna waxay yidhaahdeen arrintaasi ma fiicnayn oo aad bay maaragtay runtii argagixisala dirirka iyo barnaamijkii ka dhexeeyey iyo wada shaqayntoodii iyo aad bay ugu baqeen gaar ahaan howlihii ay syria ka hayeen marka waxaad moodaa safarka nuxurkiisu inuu dhowr shay uu salka ku hayo oo ay ugu muhiimsan tahay inuu xulafadaas soo qanciyo bariga dhexe asad khaliif cali weyd waa madaxa xarunta horumarinta maraykanka cusub oo uu saldhigeedu yahay gobolka minnesota asad oo ku takhasusay maamulka dowliga ah ayaan weydiiyey dowrka ergey uu ku leeyahay safarka wasiir ama madaxweyne dalka isaga loo igmaday ay ku imaanayaan marka koobaad safiirku waa ergey uu soo xusho madaxweynaha maraykanka ama madaxweynaha soo xulanaya marka uu soo xusho wuxuu ku soo xulanayaa khibraddiisa iyo aqoontiisa wadamada loo dirayo specific areada uu aadayo aqoonta uu leeyahay ama shaqada uu kasoo shaqeeyey xisbiga ama siyaasad ahaan filosofi ahaan say isugu dhow yihiin marka waxaa la horgeynaya sida maraykanka o kaleeto waxaa la horgeynaya aqalka sanadka aqalka odayaasha sanadka markaasi ama abruf garanayaan ogolaanayaan ama diidayaan haddii marka la ogolaado wuxuu noqonayaa safiirka waddankaa joogay safiirka marka shaqadiisu maxay tahay safiirka shaqadiisu waxay tahay waa qofka mas-uulka uga ah dowladda maraykanka interestigeeda waddanka isaga ah tusaale ahaan hay-adaha maraykanka oo dhan ee ka howlgelaya waddankaas hadday noqdaan kuwa mataqana ngo sida u s aid oo kale hadday noqdaan kuwa mataqaanay intelligence sidoo si aid oo kaleete iyo wax alla wixii kale ee mataqaanaa siyaasad ama politics ee waddanka isaga kala dhexeeya safiirka ayaa mas-uul ka ah isaga ayaa wadanka meesha u jooga cabdikafaar wardheere ayaan weydiiyey inuu wax ka yidhaahdo safaaradaha maraykanka ee aan ergey loo magacaabin E, waa jirtaa arrintaasi oo sidaad ka warqabto e, ama ad e, idaacadaha lagu qoray ilaa iyo in ka badan afartan e, e, dal baa la yidhi yaa safaaradihii ka maqan yihiin oo aan weli lasoo magacaabin badanaana waxay isugu jiraan safiiradaasi sababta aan loo soo magacaabin qaarna waxa weeye madaxweynaha aman soo jeedinbaba oo sanadka u gudbin qaar kalena waxa weeye waa sanadka laftiisa en, su-aala ka qaba oo waxay leeyihiin qaarkood ma aha dad en, aqoonteed leh iyo waxyaabo saasay ku caalaqsan yihiin marka eh, hadda sagaalkan dal oo uu booqanaya bariga dhexe waxaa la yidhi shan ka mid a iyaga ma joogaan en, safiiro ma joogaan oo dad baa sii haya marka eh, waxyaabaha waxayna u tahay maaragtay dhaliisha weyn ku ah sida uu carabaabay cabdikafaar wardheere madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu soo gudbiyey ergey uu doonayay inuu waddamo u magacaabo balse aqalka sare uu ka diidey maxaa u sababa in xildhibaanada aqalka sare ay is-hortaagaan isla cabdikafaar ayaa arrintaa ka jawaabaya En, waxyaabaha hadda eh, ay ku haystaan eh, waxay u badan yihiin waxyaabo siyaasad salka ku haya oo ay leeyihiin shuruudo ay ku xiriyaan ilaa aad waxaas noo soo samaysid eh, dal hebelkaas qof ma geyn kartid ama masalan hadda bariga dhexe oo dhan xataa waxaa jira xafiis weyn oo oo saas oo kale eh, safaaradaha oo dhan dusha ka fiirsho oo qofkii loo magacaabi lahaa uu maqan yahay oo hal senator uu leeyahay qofkaasi maaragtay en ma keeni kartid ilaa aada shuruud qaarkood aad ka baxdid e, safiirada qaarkood e, waxay ku dhaliilayaan ma aha dad qualified ah ama e, aqoonteed ama khibradeed leh asad khaliif cali weyd ayaan weydiiyey culayska ay leedahay safarka wasiirka marka laga fiiriyo ergey la-aanta safaaradaha dalalka qaar ee uu booqanayo safaaradihii way furan yihiin dabcan dad low level eh, mataqaanaayay eh, ah oo mataqaanaayay low level eh, adiga aan dee heer safiir gaarsiisnayn oo shaqaalaha safaarayadaa jooga dadkaasi aqoontii safiirka ma laha xib- go-aamadii uu qaadan lahaa decisionadii safiirka uu qaadan lahaa ma qaadan karaan eh, levelkii la rabay wadanka maraykanka interestigiisa inay u ilaaliyaan uma ilaalin karaan marka isaga waxaa caqabad ku noqonaya riboodka uu heli lahaa assessmentigii la siin lahaa waddanka uu tegayo xidhiidhka uu leeyahay waddanka maraykanka uu ka heli lahaa qofkii siin lahaa oo meesha ka maqan socdaalka wasiir mike bombeyo ayaa la filayaa inuu soo xalliyo arrimo siyaasadeed oo culayskooda leh mahadsanid jaamac buulla jaamac oo warbixintaasi inoo diyaariyay halkaad kala socotaana waa v o a washington
aroor suuban dhegeystayaal mar kale waxaa maalintii saddexaad magaalada hargeysa ku xiran cabdiraxmaan ibraahim aadan cabdiraxmaan abees oo ah maansinyahan dhallinyaro ah oo muddo ku noolaa dalka britain balse labadii sano ee ugu dambeysay ku sugnaa magaalada hargeysa hal abuur cabdiraxmaan abees oo maalintii sabtidii ciidamada ammaanku ka qabteen bartamaha magaalada ayaa lagu eedeeyey khudbad iyo gabayo uu ka dhaliilayay uu ku dhaliilayaan iraahdee shaqaalaha ciidamada booliska somalilan ee ka howlgala mid ka mid ah xabsiyada magaalada hargeysa saare cidla nuur ayaa warbixinta arrimaha ku saabsan inoo haysa
cabdiraxmaan ibraahim aadan abees ayaa dhowaan magaalada hargeysa ku qabtay kulan dadweyne oo uu ku soo bandhigay maansooyin iyo weliba sharaxaadda waxyaabo uu sheegay inuu kala kulmay saldhigga booliiska ee xaafadda ibraahim koodbuur ee magaalada hargeysa oo uu muddo afar saacadooda ku xidhnaa sida uu sheegay hal abuurku wuxuu sheegay inuu la kulmay dhacdooyin ay ka mid yihiin gabadh loo geystay jirdil dhalinyaro lagu garab xidhay rag waaweyn oo dembiye culus ku eedaysan iyo kuwo kale oo dhaqaale ahaan looga faa'iidaysanaya xabsiga dhexdiisa marka ay heladoodu lacag ugu soo diraan adeegyada telefoonka waxaana hadalladiisa ka mid ahaa meesha saldhigga koonbur waad aragteen waa ta dhexdu bannaan wakhtigan oo kale ahayd inan xanuunsanaysa oo ku xidhan silsilad oo saddex habeen ku xidhnay qabowga waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha kale ee inaga khaldani ilaa xagga hoose ugu hooseeya askariga hoose ilaa xagga u sarraysa sida uu nin walbaaba halka uu taagan yahay uu u jecel yahay inuu siduu doono ka yeelo waataan leeyahay doctoorkii idii sheegayey maalihiisa siduu maagan yahay moodistiyatiisa ikhtiyaarku maamuli dalkani maanu ku xoroorin kulankaa dadweyne kadib ciidamada booliisku waxay xabsiga u taxaabeen cabdiraxmaan abees sida uu v o weda u sheegay garyaqaan maxamuud cabdiraxmaan oo ah qareenka u doodaya abees sahra waad mahadsan tahay waxaa abwaanka waxaa la xidhay maalintii sabtidii c i d da ku xidhnaa oo xarunta cambojka c i d da oo ku yaala hadiisa waxaa markaa loo ka- bedelay saldhigga dhexe taliya ku-xigeenka booliiska somalilan liibaan cabdiraxmaan fooxle ayaa sharaxaya qodobada ay u cuskadeen xadhigga abees hadallo gargaafka oo ciidanka laga sheegaya ayaa jira ciidanka bilaysku had iyo jeer kuwa wax ka sheegaya guryahooda habeenkii gobolka ugu dhacaa waagu ugu dhaliyaa ciidanka bilayska ninka habeen dhan kuu soo jeeda ee kuu ummadda iyo adigaba ku ilaalinayo inaad aflagaado iyo hadal aan qiimo lahayn ula timaado ama aad ka sheegtaa waxaada qodobka tubnaada saxaafadduna wuxuu qeexayaa inaan ciidan lagaga hadli karin si jaraaid iyo iyo- iyo joogaal min haddiidaa ka dhigo garyaqaan maxamuud cabdiraxmaan oo ah qareenka maxbuuska u doodaya ayaan weydiiyey waxaa abwaanka ku kalifay inuu sanad kadib xilligii la xidhay soo bandhigo gabayo iyo khudbado eedeymo waaweyn u soo jeedinaya ciidamada nabad ilaalinta iyo sidoo kale inay caddaymo u hayaan eedaha uu abwaan cabdiraxmaan abees booliiska huwiyey sahra walaal horta aan ku saxee cabdiraxmaan abwaanku waxa uu ka hadlay arrin isaga ku dhacday arrintaa ku dhacday waxay ahayd in saldhigga uu tegey isagii la xidhay markii uu saldhigga tegey waxyaabihii uu arkay ayuu ayuu isagu ka warramayay booliiskana wula wuu la wadaagay Eh, waktigii ay arrintaasi taagnayd m- oo la- oo sanad horteed ahayd ayuu la wadaagay waxay yidhahdeen booliiska waxbaanu ka qabanaynaa gabaygan sharaxaadiisu gabaygay kamid tahay gabayguna boolisku sanad hortii bay arkeen arrimaha qaarkood waxbay ka qabteen siduu muxuu ahaa abwaankuna sheegay iyaguna ay sheegayaan Een, markaa dee maanta waxa dambi ka dhigay waatan anagu doonayno booliska ka doonayno inay dee ka jawaabaan Is- isaga rayigiisa iyo si fikirkiisa iyo sidaa uu wax u arko inaanay marnaba aanu dambi qofna ku gelin isaguna aanu ku gelin cid ka cid kalena aanu ku gelin waa qodob qodobka labaad wuxuu yahay arrinta ah booliska in laga hadlo oo muxuu ahaa wixii dhaliil ah ee iyo wixii qofku u arko inaanu sax ahayn in booliska lagala hadlaa inay sax tahay iyo in kale waxa weeye boolisku wuxuu ka mid yahay qaranka somaliland muxuu ahaa sharci ka duwanna ma yeelanayo waxaa dastuurku muxuu ahaa uu yidhi waa lagu wada dhaqmayaa bay noqonaysaa xorriyadda qofku qofku rayigiisa booliska siduu u arkayo waxa weeye wuu s- wuu dhiibanayaa ama gabay ha ku dhiibta ama saxaafad kale ha ku dhiibto ama wax kale ha- ama ray- meel kale ha ku dhiibta wuu cabiraya wixii uu sax u arko hase yeeshee booliska laftigiisuna wixii aan iyaga qaban ma qabtaanba wixii dhabaheed jirana in la hagaajiyo ayuu baahnanaysaa abwaan cabdilaahi xasan geni oo ku nool dalkan maraykanka balse dhowaan ka soo safray magaalada hargeysa oo uu muddo soo joogay islamarkaana ay asxaab dhow yihiin abwaanka la xidhay ayaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan arrintan oo uu qayb ahaan wax ka ogaa inay arrintaasi dhacdana mabay dafirsanan marka hore madaxda booliska waxbaanu ka qabanaa bay lahaayeen waxay kala bedeleen un askartii markii aanu arrintii eegnay ee askartii laftoodii maalin dambe waddadan lagu qabatay ayaa waxaa maxaa la yidhahdaa xal la mooday in aan dee arrintii waxba laga qabanay in laga hadlo ay noqoto marka dhibaatada jirta waxa weeyaan anu lama yaabani inay arrintaasi ka dhacday waddankeena waddan yar baynu nahay soo koraya boolisku tababar ma haystaan dhaqaalo fiican ma haystaan qalad wuu dhici karaa ee dhibaatadu waxa weeyaan in ayna cadaaladda somaliland magan u ahaan karayn garashada hoggaanka booliska ee shirka jaraa-iday qabteen ay si iyo hadleen la garanayo cabdiraxmaan abees ayaa maxkamadda la horgeeyay axaddii shalay si rukhsad loogu soo qaado in saldhigga dhaxal lagu sii hayn karo ciidamada booliiskuna ay gacanta ku sii hayn karaan baadhitaanka dacwadda loo haysto maxbuuska aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare ciidla nuur oo warbixintan inoo diyaarisay
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington xanibaadda qayb ka mid a shaqada dowladda maraykanka ayaa gashay toddobaadkii afraad taasi oo ka dhigan xilligii ugu dheeraa ee ay dowladda maraykanku xidhan tahay oo iyadoo oo wajahaysa muranka ka taagan miisaaniyadda wariyaha v o eda michael bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyey waxaana soo koobaya jaamac abulle jaamac baraf ayaa hareeyey washington d c iyo nawaaxigeeda balse uma baahno daaro badan oo dowladda maraykanku ay leedahay in albaabada loo xiro maxaa yeelay qaarkood horey ayayba u xirnaayeen muddo saddex toddobaad iyo dheeri ah wadaxaajoodka u dhexeeya madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hoggaanka xisbiga dimuqraaddigana waa uu sii fogaaday kadib markii uu madaxweynuhu isaga baxay wadahadal dhex mareeyey kadib markii uu ka waayey dabac ku aadan qarashkii uu uga baahnaa derbiga uu doonayo in uu mexico iyo maraykanka dhexdooda ka dhiso afhayeenka aqalka hoose oo ah hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga nancy bolosi ayaa kulanka kadib hadaladii ay warbaahinta la wadaagtay waxaa ka mid ahaa I'm a mother of five, grandmother of nine. I know a temper tantrum when I see one.
dhaqan carruureed oo dhanka madaxweynaha ah waxaan ahay hooyo shan carruur leh sagaalna ayeeyo u ah marka aan arko dhaqanka carruureedka waan garanayaa xog ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in shacabka maraykanka badidiis uu madaxweynaha ku eedaynayo ismariwaagan balse aqalka cad oo ku adkaysanaya go'aankooda ayaa soo gudbinayo muuqaallo aad u moodo kuwii xilliga ololaha doorashooyinka la soo gudbin jiray waa kan cod ka mid ah mid ka mid a muuqaallada aqalka cad uu warbaahinta la wadaagay My administration has presented Congress with a detailed proposal to secure the border and stop the criminal gangs, drug smugglers, and human maamulkayga traffickers.
waxa uu koongareeska u soo bandhigay warbixin amniga xuduudda ah oo dhammaystiran sidii lagu joojin lahaa qowlaysatada kuwa maandooreeyayaasha ka ganacsada iyo kuwa dadka dhoofinaya balse dimuqraadiga aqalka hoose ayaa diiday inay xaqiiqsadaan mushkiladan madaxweyne donald trump ayaa tilmaamay inuu ka maarmi karo aqalka koongareeska oo uu ku dhawaaqi karo xaalad deg deg ah taas oo u oggolaanaysa in dhaqaalaha uu derbiga lagu dhisayo uu kala soo wareegi karo mashaariic kale oo heer federaal ah horeyna loo ansixiyey balse dimuqraadiga ayaa ku adkaystay in uusan jirin haba yaraatee wax deg deg ah oo dalkan uu ku sugan yahay senator dick durbin oo dimuqraadi ah oo arrintaas ka hadlaya ayaa waxa uu telefishinka a b c u sheegay
When George uh, W. Bush faced 9 11, he asked us for national emergency powers. We gave it to him on a bipartisan basis, united as a country to fight off terrorism. But if this president is going to turn to national emergencies every time he disagrees with markii Congress, I'm madaxweynihii hore against ee it.
george There should be bush timely uu wajahay negotiations on border security 911 after waxa the uu government na is open.
weydiistay awooddii xaaladda deg deg ah innaguna wadajir ayaan labada xisbiba ugu wareejinay si dalkan oo midaysan uu ula dagaalamo argagixisada balse haddii madaxweynahani uu wax ka dayayo xaalad deg deg ah mar kasta oo iskhilaafaan aqalka waan ka soo horjeedaa waa in uu jiraa wakhti ku habboon oo looga wada xaajoodo amniga xuduudka kadib markii dowladda la furo ka soo wareegtay muddo laba wiig ka badan xilliga ay dowladda maraykanka xiran tahay
jaamac buulo jaamac ayaa warbixintaasi inala socotiinaya halka aad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington waxaana gebagabo u ahayd idaacaddeedii subaxnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa cododkaasi idin soo gaadhaya waa nimco yaasiin caraale iyo weliba faynaanka caydaruus ahliyey guud ahaana idaacaddu waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno sidaa iyo subax wanaagsan
labeenta jidhkaaga iyo naxaad iyo luqunta dhihi intaada halinsanu macaagii igu badnaa
dantaalaan kugu ligligane maleebkoodan sidaa lihiinta jacaylka ugub laluud laxawiyo dhibtaba
buliqay buliqay mana laaban karo ilaahida laasimo axdigii laakiin adumi adumin
adaa laayacan haddee runtii aan kublisee diiwaanka jacaylka laab jacaylka jacaylka laab
This program has come to you from the Voice of America, Washington.